habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo isniiniinana taariikhduna ay tahay toddobada bisha februari ee sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com idaacaddana caawiya dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida doorashada soomaaliya oo hadda u wareegaysa deegaanada doorashooyinka ama inaha deegaan doorashooyinka ka baxsan caasimadaha goboleedyada iyo weliba magaalada muqdisho ma lagu soo gabagabayn karaa wakhtigii loo cayimay waa shanlaatanka bisha februaayo waxaan qiyaasayaa in habkii u socoto laga bartay cashar wixii markaad muddo samaysid midba kursiga ka horeeyaba ka dambe wuu ka sii sahlan yahay
waxaa kaloo aad maqli doontaan shirguddoonka baarlamaanka somalilan oo ama golaha wakiilada somalilan oo lacag ugu deeqay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee somalilan golaha waxau ganacsatada somalilan iyo shirkadaha maalgashaday dalka ugu baaqayaa inay si laxaad looga qayb qaataan gurmadka abaaraha golahu wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaadhaan dhan konton kun oo dollar oo u dhigantaa milyan oo shilka somalilan ah
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha etoobiya iyo wafti ka socda qaramada midoobay oo maanta tegay gobolka soomaalida etoobiya ee si ay u soo indhaindheeyaan xaaladda abaaraha ee gobolka barnaamijkii qurba iyo weliba warar kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta u socdaalaya dalka austraaliya si uu uga qayb galo kulan heer wasiira oo lagaga wada hadlayo dhinacyada ammaanka badda iyo weliba internetka xilli dib loo cadaadinayo dandaansiga iyo weliba cadaadiska lagu hayo aagga indiyo basifiga loo yaqaano kooxdan wasiirada ah ayaa kulankooda dhinaca ammaanka ay ka qaybgelayaan dalalka austraaliya indiya jabaan iyo weliba maraykanka blinkan oo booqashadiisii dalkaasi australia ay qaadanaysa inta u dhexaysa sagaalka ilaa iyo labayo tobanka bisha februari ayaa safarkiisaasi uu noqonayaa kiisii ugu horreeyay oo halkaasi ku tago si uu xoojiyo iskaashiga ammaanka saddex garsoodka ah ee loo yaqaano ukas kaas oo u dhexeeya australia u k iyo weliba maraykanka islamarkaana la dahfuray bishii sebtembar iyadoo heshiiskaasi uu ku jiray in loo dhiso gujisyada badda hoos mara ee xambaara nukliyeerka dalka australia oo aan isagu xubin ka ahayn dalalka laysku yidhaahdo g toddoba balse iyadoo qayba ka xoojinta iska caabinta ballaadhinta militariga isballaadhinta militariga shiinaha ee aaggaasi si laysku yidhaahdo islamarkaana aaggaasi loogaga feejignaado xogayaha caafimaadka ee dalka britain ayaa sheegay inuu rabo in dadkii dib u dhigay ballamohoogii caafimaadka ee aan la xidhiidhin xanuunka covid sagaaliyo toban inay dib ugu soo laabtaan awaaxda qaran adeega caafimaadka waxaana javid waa wasiirka caafimaadka ee uu sheegay isagoo u waramayey telefishinka sky news inuu rabo in ay soo noqdaan islamarkaana uu doonayo inay ogaadaan in n h s ay diyaar u tahay waxaanu intaasi sii raaciyey xogayaha caafimaadku in lagu qiyaasay inta u dhexaysa siddeed ilaa iyo sagaal milyan oo qof oo ka baaqsaday inay imaadaan nhs sababaadoo ah iyadoo loo sheegay in howlwadeennadu ay la tacaalayaan bukaanada koofidhka waxaana uu hadda xusay inay diyaaru yihiin inay qaabilaan dadkaasoo haatan tiradoodu ay isbiirsatay dalka kuuba ayaa isniintan maanta ay u buuxsantay sanad guuradii lixdanaad ee xayiraada dhaqaale marka maraykanku uu ku soo rogay taasoo si xooggan u saamaysay dhaqaalaha dalkan shuuciga iyadoo sidoo kalena aanay muuqan wax calaamad ah oo muujinaysa in la qaadayo xayiraadaasi madaxweynihii maraykanka ee john f kennedy ayaa digroote ku soo saaray saddexdii bishii februari ee sanadkii iyadoo xayiraadanna dhammaan labada dhinacba ay ka hirgashay afar maalmood kadib markii lasoo saaray ujeedada ayaana kennedy uu ku sheegay amar fulineed oo uu soo saaray in looga gol lahaa in hoos loo dhigo halista ka imanaysa dalkan oo u janjeeray awoodda dhinaca shuuciga ugu dambeyntiina saddex iyo toban qof ayaa dhintay halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen kadib markii basta nooca dalxiiska ah oo siday shaqaale warshad ka shaqaynaya islamarkaana u waday mid ka mid a xeebaha loo dalxiis tago uu shil ku galay jasiiradda jaafa ee dalka indonesiya sida ay ciidamada boolisku sheegeen baskan iyo weliba rakaabka saarnaa oo dhammaa toddobiyo afartan qof ayaa kasoo kici timay sukaharjo oo ku taala bartamaha jasiiradda jaafa si ay qoysaskooga ugula kulmaan gobolka yogalakarta oo halkaasi isagu la jaara amaba la darisa waxaana sida ay saraakiishu sheegeen wakhti dambe oo xaddii shalay ahayd ee darawalka gaadhiga uu xakamayn kari waayey xilli uu baabuurku dallacad amaba meel buura ka soo daadegayey ixsaan oo ah taliyaha booliska ee degmada bantuul ayaa warfidyaanada u sheegay in dadkii goobjoogga ahaa oo la waraystay ay sheegeen inay arkeen dareewalka gaadhiga oo la wareersan xakamayntiisa islamarkaana isku dayaya inuu gaadhiga ku joojiyo gaarka iyadoo taasina ay muujinaysay in bareegga gaadhigu aanu shaqaynaynin dhegaystayaal warkii duniduna ah waa naga intaasi fiidwacna wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a idinka imanaysa washington aan ku bilownay soomaaliya waxaa heer gebagaba maraya doorashadii lagu qabanayay caasimadaha dowlad goboleedyada waxaa ilaa iyo hadda la doortay xildhibaano ka badan boqol waxaana socda diyaargarowga sidii doorashada xubnaha dhiban ay uga dhici lahayd ee deegaan doorashooyinkii hore loogu asteeyey waxaase su-aali ay weli ka taagan tahay in doorashadu wakhtiga yar ee ka harsan wakhtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay oo ku beegan shan iyo labaatanka bishan ay ku dhammaan karto warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste doorashada golaha shacabka oo si xawliya ku socota ayaa inteeda badan waxa ay ka qabsoontay caasimadaha maamul goboleedyada dalka waxaana dhowaan lagu wadaa in magaalooyinka kale ee deegaan doorashada labaad kuraasta taalla ay bilaabato doorashadooda iyadoo ay jiraan caqabado ka jira meelaha qaar taasoo xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ay walaac badani ka muujinayaan wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan hannaanka ay ku socdaan doorashooyinka aqalka hoose iyo sida goobaha deegaan doorashooyinka labaad ay ugu hirgeli karto doorashada markii bishii january ay ku kulmeen golaha wadatasha qaranka magaalada muqdisho ay ka hadlayeen arrimaha doorashooyinka waxaa loo soo gudbiyey cabasho fara badan oo ay ka mid tahay cabashadii jawaari ay ka mid tahay cabashadii kursiga yaasin faray runtii waxba kamaanay qaban marka astaanta ay direen macnaha waxay ahayd in doorashadan ay ku bilaabata boob ayna ku dhammaan doonto boob marka ma fila hadda wax ka duwan inay dhacayso inta hartayna haddii aan ka hadalna arrinta ah deegaan doorashada labada goobood ah ayaga madashaas waxay ku sheegeen in sida la qorsheeyey in deegaan doorashada ee dowlad goboleedyada ay ahaan doonto labo weli waxaa aaminsanahay in ay taa dhici karto marka arrinta geda un ayaa iska cuslaanayso laakiinse haba jiitante laakiin ma filayo shan iyo labaatankii february ee loo astayay inay doorashooyinku soo gabagabowaan in ay deegaan doorashooyinkaas ay kasoo wada dhammaan doonaan wakhtigaas ma filayo arrinta ah golaha wadatasha qaranka runtii taariikhda ayaa xusaysa in ay soomaaliya ay dadka hadda inta badan waxay yidhahdaan waa doorashadii ugu xumeeda soo marto runtii dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed ayaan fursad u helnay inay doorasho arkaan marka maanta in ay doorasho noocan ah ay ku caqliyaystaan oo ay ayagana ay hoggaan ka yihiin waa wax taariikh xun marka waxaan dhihi lahaa bal isdabaqabta oo waxa haray oo keliya badbaadiya cabdiraxmaan daahir cismaan oo ah wasiirkii waxbarashada ee xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in doorashadu ay ku soo gabagaboobi karto wakhtigii loo cayimay oo ah shan iyo labaatanka bishan februari aynu ku jirno doorashada dadban iyo qaabkii u socoto shacabka iyo dhammaan dadka soomaalidaba waa dhaliileen waxay ka muujiyeen shaki weyn khaasatan arrinta la xiriirta daahidda waxay ahayd doorashada in la qabto qiyaastii sanad ka hor dhowr jeer ayaa ay dib u dhacday oo schedulkama arkaysaa la bedelay taasina runtii waxay noqotay arrin dadka soomaalida ay shaki weyn ay ka muujinayeen su-aasha labaadoo ku saabsan ayadana ma lagu soo gabagabayn karaa wakhtigii loo cayimay waa shan labaatanka bisha februaayo horto alxamdulilah hadda in ma arkaysaa qiyaastii boqolkiiba afartan kuraastii ay soo baxday inkastoo muddo dheer ay qaatay laakiin waxaan qiyaasayaa in habkii u socoto laga laga bartay cashar wixii markaad muddo samaysid midba kursiga ka horeeyaba ka dambeeya wuu kasii sahlan yahay marka waxaan qiyaasaynaa wakhtiga hadda la xadaday in ma arkaysaa haddii la dadaalo wax weyn loo qaban karo doorashada aqalka hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku socotay si dardar leh ayaa waxaa jira cabasho ay ka muujinayaan aqoon-yahanada iyo waxgaradka soomaaliyeed taasoo ku salaysan in kuraasta qaar loo boobay xubno ay wataan madaxda maamul goboleedyada sida uu ku doodayo cabdulaahi mahdi xuseen oo ka tirsan aqoon-yahanada dhab ahaantii doorashadii haatan way socotaa siday doonta baa ku socoto cabashooyin badanna way jiraan kuraasta beelaha ama musharaxiintu inay tabanayaan cabasho badan in ay in badan ay ragga maamul goboleeda madaxweynaasha ka ahi ayagoo ay qofka ay doonayaan keliya inta badan ay kusoo baxeen kuraastii la dhigay maamul goboleedyada oysan qabaa-iladu aysan ku lahayn awood badan taasi waa mid doorashaduna haatan kolley sidii hore way dhaantaa dhaqaaq ayaa jira midda ah shan iyo labaatanka februaary ma kusoo dhammaanaysaa taa anigu ma qabo oo sideed iyo toban casho wax ka yar ayaa harsan maanta haddii laga bilaabo taa kuma soo dhammaan karto waxay u bahnaanaysaa bil ilaa bil iyo bar kale inay kusoo dhammaato midda ah kuraasta taalla goobaha kale ee ka baxsan caasimadaha maamul goboleedyada taas siday ku dhici kartaa ama ay kusoo gabagaban kartaa halka culayska weyn u ka imaanaya waa halkaas meelaha ugu caqabadaha badan ay ka imaan doonaan waxaa ka mid ah garbaharey oo runtii madaxweyne axmed madoobe uu ka qabo cabasho badan waxay kaloo dhinaca kale ay caqabad ka jiri doontaa dhanka boosaaso oon ognahay khilaafkii ka dhacay boosaaso inuu salka ku hayay hanaanka doorashada iyo sidii loogu kala awood badnaan lahay taas iyaduna caqabad iyo culays kale leedahay sidoo kale beledweyne oon ognahay in ciidamo lagu daabulay in ra-iisul wasaaruhu uu arrintaas diiday sidoo kale waxaa laakiin dhanka kale positive noqonayso inuu madaxweynihii hirshabelle madaxweyne cali gudlab uu shalay ka degay marka waxaaso dhan marka laisku soo duubo dhab ahaantii culayskeeda ayaa ka jiri doona goobahaas kale oo culays badan ayaa yeelan doontaa haweenka soomaaliyeed ayaa ka mid a qaybaha bulshada ee dhaliilsan qaabka ay doorashadu ku socoto waxaanay hoosta ka xariiqeen in lagu xadgudbayo saamigoodii siyaasadeed waatan jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir dabcan doorashooyinka iyo caasimadaha habkay uga dhaceen waa si maaragtay hadda waxay ku socotaa doorashada xawliyay ku socotaa caasimadaha labaadna inay ka dhacaan waa rajaynaynaa balse doorka haweenka soomaaliyeed oo aan islehayn boqol kiiba soddon waa usoo dhawaan doontaan weli boqol waa la boqol ugu yaraan boqol xildhibaan iyo ka badanaa la doortay welina soddon ma dhamma xildhibaanada noo soo baxay adiga waa labaatan ama waa dhowr iyo labaatan ma dhamma rajada aan leenahay marka in la ilaaliyo qoondada haweenka waxay ku jirtaa aniga sida ii muuqanaysa meesha shalay laga keenay inay hoosaan uga soo dhacaynaan u malaynaya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsanyahay xasan kaafi haatanna hargeysa golaha wakiilada somalilan shirgudoonkooga ayaa maanta sheegay in ay lacag dhaan konton kun oo doolar ugu deeqeen dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool somalilan warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle fadhiga maanta ee golaha wakiilada somalilan oo guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada cabdirasaaq khaliif axmed ayaa mudanayaashu ay dib ugu naaqisheen dooda ay shalay ka yeesheen mudanayaasha golaha wakiiladu xaaladda abaareed ee ka jirta gobolada somalilan sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka wakiiladu kadib gulan gaar ah guddi-hoosaadka aqalka wakiilada u qaabilsan arrimaha ganacsiga ay yeesheen ayaa lagu soo ururiyey lix qodob kuwaasi ay ugu muhiimsan tahay in konta kun oo dollar lacag dhan golahu ugu deeqay dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ee ku dhaqan gobolada somalilan sida uu sheegay guddoomiyaha golaha wakiilada oo warqad lix qodob ka kooban ka hor akhriyey mudanayaasha aqalka wakiilada fadhiga maanta waxaynu yeelannay dood doodaasoo ku saabsanayd xaaladda dalku uu marayo ee uu uga mahadnaqaya contribution aad u fiican baa mudanayaasha ka soo baxay waxaana saaka shir isugu yimi xubnaha business committiga si ay u soo ururiyaan aragtidii mudanayaasha ugana soo saaraan go-aan gole kaasoo inagaga bixi doona si toos inooga bixi doona maanta inooga gudbi doona aanu isu geynay dhammaan aragtiyihii golaha waxaa la diyaariya qoraal ka kooban lix qodob oo dhammaantood ah soo jeediyihii marka koowaad ka qayb qaadashadii golaha dee nibo meelba ku dhufto raggu waa kala waa kala dhiiranaa laakiin waxaanu isnidhi meel dhexe waxa la ysugu keeno oo iyada laftigeeda taas inaynu ka qayb qaadano gurmadkii abaaraha qayb baanu kaga soo daray waxaanu marka u qoray qoraalkaan rabaa inaan idinku wargeliyo golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan iyagoo gudanaya waajibooda dastuuriga ah xilka ka saaran dadkooda marka ay dhiibayaan xaaladaha abaareed ee dalka ka taagan ee maalinba maalinta ka dambaysa kasoo daraya golahu xukuumadda usoo jeedinaya in la dardargeliyo howlaha gurmadka abaaraha lana sameeyo qiimayn joogto ah hadba heerka abaartu marayso dhammaan gobollada dalka qodobadaasi waxaa kale oo ka mid ahaa baaq loo diray wasaaradda diinta ee uqaafta ee somalilan oo ay ka mid ahayd in salaad roobdoona ay ku baaqdo wasaaraddu waxaa sidoo kale ku jiray baaq loo diray hay-adaha caalamiga ganacsatada shirkadaha maalgashaday somalilan iyo qurbajoogga somalilan kuwaasi oo dhammaantoodba ay mudanayaashu ka dalbadeen in door muuqda ay ka ciyaaraan gurmadka loo fidinayo dadka abaaru ay waxyeeleeyeen goluhu waxa uu ugu baaqaya hayadaha caalamiga ah bulshada caalamka iyo wadamada somalilan saaxiibka laah inay gurmad degdega la soo gaadhaan bulshada somalilan ee ay saamaysay abaarta baahsan ee ku habsatay dhammaan gobollada dalka qodobka afraad golahu waxa uu ganacsatada somalilan iyo shirkadaha maalgashaday dalka ugu baaqayaa inay si laxaad looga qayb qaataan gurmadka abaaraha sidai caadada u ahayd qodobka shanaad golahu wuxuu qurbajoogta somalilan ugu baaqayaa inay qabtaan inay qaybtooda ka qaataan gurmadka abaaraha hogaamiyaasha bulshada iyo wakiilada dibadduna doorkooda ay ka qaataan qodobka lixaad goluhu wuxuu kaga qayb qaadanayaa gurmadka abaaraha qaadhaan dhan konton kun oo dollar oo u dhigantaa afar boqoliyo shan iyo labaatan milyan oo shilinka somalilan ah tallaabada golaha wakiilada somalilan ay qaadeen maanta ayaa ku soo beegmaysa wakhti guddoomiyaha guddiga heer qaran ee abaaraha ahna madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici uu shalay magacaabay guddida abaaraha heer qaran kuwaasoo ay ku jiraan ganacsato culimaa uddiin iyo qaybaha bulshada kala duwan qadar maxamed cakulle v o e hargeysa
dhinaca kalena waxaa maanta deegaanka soomaalida etoobiya booqasho ku tagay ee wafdi ballaadhan oo ay hogaaminaysa madaxweynaha etoobiya sidoo kalena ay ka mid yihiin wafdi saro qaramada midoobey iyo weliba kuwa dowla deegaanka soomaalida wafdigan ayaa booqday deegaanka qabri bayax oo ku dhow jigjigaa oo ay ku sugan yihiin dad ka soo barakacay abaaraha wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata oo xeradaasi ku sugan ayaa khadka telefoonka ugu warramay wariyahayaga maxamed colaad xasan
waa tahay colaado wafdigan ayaa waxa uu ka koobnaa madaxweynaha dowladda federaalka etoobiya sahle warka gawdhe waxaana ku weherinayey booqashadeeda xogeeyaha xogeeye ku-xigeenka qaramada midoobey aamina jeen maxamed islamarkaana waxay ahayd ujeedka booqashadooda deegaanka sidii ay markaasi u indheindheyn lahaayeen xaaladda abaarta ka jirta deegaanka ugu horreynba waxa ay kulan la qaateen wafdigan isku dhafka ahaa xukuumadda deegaanka soomaalida gaar ahaan golaha kabinetka dowlad deegaanka soomaalida iyadoo halkaasi uu usoo jeediyey madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar wafdiga sharaxaad ka siiyey xaaladda ka jirta abaarta deegaanka sida ay tahay goobaha ugu daran gargaarka ilaa hadda ka xukuumad ahaan la gaadhsiiyey iyo baahiyaha jira ee markaasi la rabo inay ka caawiyaan deegaanka hay-adaha deeqbixiyaasha ah waxayna markaasi wafdigu usii gudbay si ay usoo indhaindheeyaan xaaladda abaarta degmada qabri bayax goob ku dhow halkaasay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah ee kasoo doolay gobolada deegaanka ee abaartu ka jirto islamarkaana waxay la kulmeen qaar ka mid ah dadka markaasi barakacayaasha ah oo halkaasi kasoo jeediyay baahiyahooda iyagoo ay sheegeen in wax hadda ugu daran ay yihiin biyaha iyo sidoo kale cunnada oo gabaabsi ku ah dhanka kalena ay sheegeen in waxyaabaha hadda ugu sii daran ay ka mid yihiin xilligan oo qabowta habeenkii inay u baahan yihiin bustayaasha la wado iyo dharka jakeedada ah walow ay sheegeen in dowladdu ay wax soo gaarsiisay laakiin ayna ku fileen waxaas ay soo gaarsiisay wa waa gartay madaxda etoobiya iyo madaxda dowlad degaanku way ku noqnoqdeen meelahan barakacayaasha abaartana si aada looga hadal hayaa gobolka bal waxaad iga warantaa baaxadda abaarta gobolka ka jirta intay la eg tahay colaadow abaartan ayaa waxay ka dhalatay kadib markii roobkii dayrta iyo roobabkii guga oon si fiican deegaanka uga di'in deegaankan uu ka kooban yahay koob iyo toban gobol marka laga reebo laba gobol gobolka city iyo gobolka faafan unbayna abaarta ku jirin gobolada kale hadda si toos ayay u gaadhay abaartu dhowaan waxaa yimid ra-isul wasaaraha dalka doctor abi oo islamarkaa booqday goobtan haatan ay booqdeen wafuudda maanta timid deegaanka dadka ayuu la kulmay xaaladda ayuu indhendheyey kadibna waxa uu sheegay ra-isul wasaaruhu federaal ahaan in waxa karaankooda ah ay markaasi ay ka qayb qaadan doonaan qaabkii gurmud loogu samayn lahaa dadka deegaanka ah iyadoon ognahay in dhowaan deegaanka lasoo gaarsiiyey deeq dhan boqol milyan oo bir oo markaasi ay ku deeqeen ismaamulka magaalada adis ababa taas oo markaasi gargaar cunno noocyadeeda kala duwan isugu jirta dadka deegaanka goobo ka mid ah oo ilaa iyo soddon iyo lix degmaa la gaarsiiyey balse abaartu baaxaddaas way ka badan tahay saameynteedu islamarkaana xaaladdu waxaad moodaa weliba bishan hadda february aan galnay iyo bisha maaric ee soo socota inay xaaladdu ka kari doonto oo kuleylkuna uu sii siyaadi doono walow dadku waxyaabaha ugu daran hadda ay sheegayaan inay tahay biyaha xaaladda biyo la-aaneed inay la ildaran yihiin islamarkaana biyo la-aan ay saamaysay bulshada deegaanka ee markaas abaartu ay saamaysay wax wax dhimasho oo deegaanka laga soo sheegay oo dad abaarta u dhintay
sida dawladdu ay sheegtay iyo xiriiro badan oo kulley aan la sameynay gobolada deegaanka ilaa hadda dawladdu ma sheegin wax dhimasho ah walow ay jireen warar alma dhaweysa laisla dhexmarayay baraha bulshada oo la sheegay in gobolada qaar ay jireen dad u dhintay haraad balse dawladdu arrintaasi waxay ku sheegtay in ayna wararkaasi sal iyo iyo raadkoona ayna lahayn waa garta ugu dambeyntii meeshan aad booqateen oo madaxweynaha iyo maamulka dowlad deegaanka soomaalidu madaxdooda ay tageen maxaad ku soo aragtay indhahaaga
ilaa annaga waxaan kusoo aragnay dad kolley maxaas u badan oo caruur iyo haween u badan islamarkaana sheegeen markii la wareystay in ay kasoo barakaceen gobolada deegaanka qaarkood sida gobolada jarar iyo qoraxay iyo iyo goobo kaloo kamid a deegaanka dadkaas kolley waxay iska ahaayeen dad ay ka muuqato diinta abaarta oo waad ka garan kartaa dad intay kasoo tageen deegaanadoodii islamarkaana ay yimaadeen deegaano kale oo xoolihii wixii ay haysteen intoodii badneed markii xoolihii abaarta ay ka saamaysay intii usoo hartay ay xaggana la soo aadeen islamarkaana ay dul yimaadeen dad kale oo deegaanka oo iyaguna markaasi dee abaarta laftikooda ay saamaysay laakiin marka loo eego iyaga ay ka ron yihiin ayaan kusoo aragnay
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa waryahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata oo isagoo ku sugan deegaanka qabri bayax ee duleedka magaalada jigjiga khadka telefoonka ugu warramayey waryahayaga maxamed colaad xasan weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington hogaamiyaasha afrika ee ku kulansan dalka etoobiya ayaa cambaareeyey afgembiyadii dhawaa ka dhacay qaaradda sarkaal ka tirsana midooda afrika ayaa sheegay in xubinnimadii ay ka joojiyeen afar ka mid ah wadamada ay afgembiyada militari ka dhaceen islamarkaana waxa uu sheegay amaba aan idhaahdee galimo duweyd ayaa warbixinta ka soo diray magaalada adisababa waxaana inoo soo koobaya xuseen barre aadan
hogaamiyaasha isugu yimid shir madaxeedka shan iyo soddonaad ee midowda afrika ayaa cambaareeyey mawjadaha afgembi ee lagu arkay afrika danjire bankole adeyowe ayaa ah gudoomiyaha midowda afrika ee arrimaha siyaasadda nabadda iyo amniga waxaana uu sheegay in ka qaybgalayaasha shirku ay mowqif adag ka qaateen isbeddel kasta oo aan dastuuri ahayn oo dowladeed oo afrika ka
dhaca waxaa muhiimka ayaa in madaxdu ay si aan shaki lahayn u cambaareeyeen una muujiyeen in midowda afrika aanu dulqaadan doonin inqilaab militari nooc kasta ha ahaadee
si loo caddeeyo qodobka safiirku waxa uu xusay in midowda afrika uu hakiyo xubinnimada afar waddan oo kale ah maali giine suudaan iyo burkina faso kulankii xiritaanka axaddii shalay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa warbixin ka jeediyey isku xidhka afgembiga iyo xasilooni darrada siyaasadeed iyo maqnaanshaha maamul wanaagga ayaa wiiqaya horumarka dhaqandhaqaale ee afrika madaxweyne kenyatta ayaa guddoomiye u ah golaha nabadda iyo midowda afrika waxaana uu ugu baaqay midowda afrika in ay wax ka qabtaan sababaha keenay afgembiga warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay siyaabaha lagu xakamayn karo dhaqdhaqaaqa argagixisada iyo colaadaha salka ku haya siyaasadda ee guud ahaan qaaradda oo ay ku jirto etoobiya danjire bankoole ayaa sheegay in golaha nabadda iyo ammaanka uu taageerayo dadaalada lagu fududaynayo wadahadallada u dhexeeya dowladda itoobiya iyo jabhadda xoreynta shacabka tigraay iyada oo la taageerayo guddiga wadahadallada qaran ee itoobiya
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo koobayey warbixintaasi uu soo diyaariyey gelemo duweyt haatana aynu jalleecno dhegeystayaal dhinacii kaalmaha heesaha
igu tix jacayligu tix igu tix tiriya idhibo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownay haashim jire daahir oo ah garsoore kubadda cagta ah oo si mutadawacnimaha u dhexdhexaadiya tartamada kubadda cagta ee loo qabto kooxaha ka dhisan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa tubta nolosha uga waramay duruufaha ay ku shaqeeyaan garsoorayaasha tartamada haashim iyo caawiyaashiisa ay garsooraan ayaa qayb ka ah horumarinta isboortiga oo muhiim u ah nabadda iyo isdhexgalka bulshooyinka qaxootiga wariyaha v o eda ee xeryaha dhadhaab xabsalahan axmed salas ayaa waraysigan la yeeshay
waa haashim jira daahir waxaan joogaa xaarada dhega xalay waxaan ahay dhallinyarada maaragtay sportska ku dhex jirto muddo dheer oo haddana ritay gareeyey kadibna isu bedelay dadka maaragtay sportska ofishallada ka noqday waxaan ahay midda kale garsoora waxyaabo badan oo carqaladana way jiraan cabsalan saa ay tahay watay haashim waxaad noo sharaxdaa ugu horeyn qaabka aad ugu shaqayso garsoornimadan iyo dabcan shaqooyinkaad ka qabataan sportska xeryaha
cabsalan horta garsoornimada waa qaab volunteer aan ugu shaqaynaa oo cid horta maaragtay nagu qarash garaynaysa ama wax nagu siinaysa ma laha cid nagu qasabtana ma leh annaga garashadeenna umaan maaragtay dhallinyaradii annagoo kaga celinayno dhallinyaradii dhibka inay dhib suubiyaan oo maaragtay xadgudub ay suubiyaan xagga daraagga ay isticmaalaan ama nafsadoodaba ay khatar geliyaan oo meelo kale ay u tillaabsadaan saas darteed qeyb volunteer ahaan ayaan ugu shaqaynaa saasaan ugu shaqaynaa sportska waa yahay tartamada ka dhaca xeryaha inta badan aad garsoorto ama aad dabcan dhexdhexaadiso maxay yihiin
cabsalan tartamo badan ayaa jiraan kuwa oo ayaga iskaada u qaba ah oo maaragtay xarada dhexdeeda ay qabatay ayaa jirtaa kuwo kaloo waxaa jiraan ay noo qabtaan jermanka xarada xagga sportska maxamed qaasim oo xuur ku magac dheer qaar hay-adaha qabtaan marka dhallinyaradaasana noolagu soo dhiibaa dhalinyarada iyo maaragtay annagana markaa kadib si volunteer aan ugu shaqaynaa annagoo marka ayaga maadaama ay waxba ku qaadanayn annagana volunteer aan ugu shaqaynaa waa tahay waxaad ka warbixisaa tababarka aad leedihiin heerku aad gaarsiisan yahay iyo qaabka cayaartooydan qaxootiga ah aad isku fahamtaan maadaama aan dareemayo in caqabado badan aad la kulantaan xiliyada cayaaraha adag aad leelinaysaan cabsalan horta tababar saas u weyn oo jira ma lahan waxaa aad loogu baahan yahay garsooraha horta in tababar la siiyo marka koowaad ma haysano tababar buuxo oo hadda aan dhihi karno tababar buuxaan haysanaa ma dhihi karno taas carqalad aan ku qabnaa waa og tahay dhallinyaradina garsooraha micnihiisa ma fahansanabo ama qofka dhadhexaadinayo ayadoo micnihii ay fahansaneen ay haddana waxay tahay annagana garsoor maxay ahayde tababar la-aan wayna haysataa tababar dheyri waa u baahannahay dhallinyaradina sports ma fahansanabo dhallinyarada amaamulayso marka adiga iska dulqaada le waaye waa tahay caqabadaha la kulantaan maxaa ka mid ah
waxaa la kulmi kartaa horta qayb mn nafsadaada ahaan dadka qaar waxaa laga yaaba dhallinyarada dadka isku caqli ma aha isku garaadna ma aha dhalinyar waxaa jira iska yar qaab daran inayba kugu soo weeraraan oo si dagaal ahaan ama marat si qaab daran ayagoon balooniga micnaheeda fahansaneen sportskana horta sidiisa waa nabad sports waa peace ayaga middaa ma fahansano dhallinyaradii waxay la mid tahay marka inay kusoo taageerayaan way dhici kartaa oo adiga dagaal ahaan ay kuula yimaadaan ayagoo markaa micnaha sportska uu leeyahy ba aan fahansaneyn waayahay waxaan la socdaa haashinow inaad ka mid tahay garsoorayaasha ugu adag xerada dhagaxley oo cayaaraha fiinaalada ama kooxaha xifaatanka adag oo ka dhexeeyo aad garsoorto lagugu yeero maxay tahay marka maxay kula tahay inaad uga duwan tahay garsoorayaasha kale oo dabcan jaarkaaga ah oo lagaga soo xushaa inaad cayaaraha adag dhadhexaadiso dabcan cabsalan midaas ayadaa waxay ku xiran tahay iyo garsoorka waa inuu buuxiyaa dabeecado badan oo laga rabo ama dhadhexaadintiisa naftirkiisa waa inay noqotaa labada dhinacba inuu siman yahay oo qof maaragtay mar walba balance ah oo maaragtay hal dhinac aan u badanayn u noqdo midda kale waa inuu training lahaadaa oo de ciyaarihiisa markaa lagu qancaa ciyaaraha markuu qabanayo kole ayaga laftirkood kor bay kala socdaan qofka ciyaartiisa marka ay ku qancaan umay u dhiibanayaan dulqaadna waa loo baahan yahay oo dee waxyaalo kusoo wajahayaa jira hadda sida gacan qaad yaroo dhalinyarada ay kula soo aadayeen mid baa ku aflagaadaynaya wixii dhan inaa u dulqaadataa la rabaa marka garsoor dulqaad leh mar walbo u dulqaadan karo waxyaabaha soo faysgareeya ayaa loo baahan yahay sidaa ayaan u malaynaya kole yani had wax aqoon on ka dheerahay on garanaya ma laha waa tahay hay-adaha samafalka ee halkan aad u joogtaan oo dabcan inkastoo isboortiga markii hore ay taageeri jireen haatan ka gaabiyey n ma ka dalbateen tababaro cilmi kororsi ah nia waan dalbanay dhallinyaradeenna na matala ayaan maaragta u sheeganay midaas ayada ah aad baanan ugu baahannahay inay tababar dheeri nala siiyo ama garsooryaalka ay haastaan shahaadooyin qaar aan shahaadooyin haysanaya jiraan qaar nagamida waaba haastaan sida dadka weynaa aniga iga horreeya oo kale ina garsoornimadaada training zaaid lagu siiyo oo maaragtay meel walba naga dhiso qayb walba ay naga dhisaan ayaan aad maaragta waan u dirsanay laakiin akhbaartu ay noo maqan tahay waa tahay dhacdooyinkii kugu adkaa aad aad kala kulantay cayaartooyda aad garsoorayso manoo sheegi kartaa
way jirtaa dhacdooyin badan waa iska jiraan waxyaalaha horta anshax darra hataa waa ku arkaysaa ciyaariyeen wuu jiraa isagana markay ciyaarta dhammaato oo kale ama marka ayada ku dhaha oo qofta waa nooga eexatay ama adig hadalla kulul ku dhaha marka hadalladaasoo kale inaadan waxba kasoo qaadin ayaa markaa loo baahan yahay oo maaragtay adi challenge wuu iska jiraa ugu dambayntii fariinta aad jeedinaysa maxay tahay fariinta aan jeedinaya waxay tahay sales waxaan bulshada xarooyinka ku nool sportska meeshaan nabad ayuu ka yahay marka annaga inaan qalad u fahno waa laga yaba marka dhallinyarada waxaan iyagana ugu qeexayaa inay yihiin dadka keli ee maanta lagu lagu higsan karo dadka sports ku dhex jiro marka aniga waxaan dhihi lahaa bulshada inay na garab gasho hay-adahana ay na taageeraan waxaan u baaqayaa hay-adaha xarada joogo sportska waa qeyb weyn inay ka qaataan oo tababarna siiyaan qalab oo referiyaalka lagu aqoonsado dhallinyarada laftirkood in la dhiirageliyo dhallinyarada yar oo mar walba liig loo dhigo annagana tababar buuxo nala siiyo si darteed aan annagana aan dhallinyaradii meesha ugu rereebno oon waqtigooda maaragtay aan halkaa ku siino
haashim jire daahir ayuu kaasi ahaa oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u warramayay wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees uu ku luuqeeyo sharma boy intaas aan ku dhaafna heestaasi uu ku luuqeeyo sharmaboy aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington barakacayaasha ku nool kaam ku yaala duleedka koofureed ee magaalada muqdisho ayaa barnaamijka tubta nolosha u sheegay inay la soo darseen duruufo adag oo dhanka nolosha ah iyagoo codsaday in loo soo gurmado dadkan oo isugu jira barakacayaal hore u deganaa aaggaasi iyo kuwo cusub ayaa waxaa caqabada ay ka haystaan helista nolol maalmeedkooda waxayna tilmaameen in hoyxumo ay usii dheer tahay wariyaha v o e-da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray deegaanka kilomitir saddex iyo toban ee duleedka caasimadda muqdisho ayay ku dandaraysan yihiin barakacyaal isugu jira kuwo dhowaangal ah iyo qaar hore ugu dayacnaa xeryaha ku yaala deegaankaasi qoysaskan barakacyaasha ooy tiradoodu kor u dhaafaysa afar boqol oo qoys ayaan haysan waxyaabihii muhiimka u ahaa nolosha aadanaha waana kuwo wakhtigan dalbanaya in lala soo gaaro gurmad wax ka bedela xaaladooda nololeed batuulo aadan waa hooyo da-ah waxayna guclo orod ugu jirtaa helitaanka halgelin oo ka mida saddexda waqti ay dadku wax dhuunta mariyaan dhibaatada meeshaan jirta un dadkii soo barakacayaana makasuusaa maanta dhib mahna dheef unu haysana malaha ma arkoosaa intii animaga aan leysi lahay kiilan soo gati yaa kunkun aan u xirto kaasaa noloshey oo qashir ah aan soo gati intii maga aan leysahay jidida fadhiisi lahay kana nolol iyo aan ku shaqaystay nin kaleeto wax isii hayne malaha dadkii haayidihiina waa koo unuu wax unu barisiiye oo qayraynuo keenaya aanu lahayn waxnu wax noo soo wado ma jirto meeshaanaan ku enjeganahay maalintii meeqa jeeraa wax la cunaa maalintiiaa hal nabar sii raabtii adu quraacato habeenkii haddii ada wax xisho qayr haddiid wax waayis waa jiifeeye xamaalios ku maqan yahay haa xooggiis gaari gacanaas wadaa haa wax la kaleeto asku shaqaysahay malaha shaqooyinkii ay qaban jireen ayaa iminka soo xirmay waana walaa xor leh oo la soo gudboonaaday sida ay tilmaamayso qadro cabdi dhibaatada waxaa ka jirto raashin la-aan shaqa la-aan odayaalkii meel ka shaqaystaa male subaxii waa suufay waa isku noqonaya naagii sidoo kale aniga hadda umalaan ku jira anoo umal aaba saaka inaan soofi aamad isu soo noqday mindane oo intana adoo cunuga aagtay adogoo soo noqday anba cunuga aagtaygaan iska soo noqday haddana dhibaato oo waa iska xanuunsiin ilmihii wax lagu daaweeye male macaalaa u suga waxbarasha mahaastan waxay haastaan male waa ilmaa iska wareegaya waa ordaayin leh meel la aada ma laha waabo raashinna hadda nooguma dambeynaba oo nool keeno mar horaa noogu dambaysay ragga waxay aadayeen shaqa dhagaxay iska raadsanayeen hadday aadaanle soo wareegaan waa iska soo noqonayaanle meel laga shaqaysta moolaan naagahana waxay aadayan dhar dhaqow dharka meel dad qof la kasta khasaalada ay suubsatay dharkaa dil soobaya waxaa lasoo gurbinaa albaaxdaasaa lasoo gurbina albaaxdaa lasoo gurbinaa ninkii kalkastoo waxa haysto aa saddex saddex kun inaa dhambashta laga gadanaa meel kaloo shaqa luu aado haddow ma laha albaaxdaasaa nolol noo- wax kalentoo nolol ee ma jirta musqulaha ka waran musqul intaa hoo quusan lamadaa musqul ku galnaay kaamkaayna dhan lamadaa musqul kaamkaayno afartan iyo shan quusaas ka kooban yahay laba musqul aan haysana haddana waa buuxsantii labadaas musqul leen wada galnay tutti ool ilmin yar aa guriga ii jooga oo wax iga cunaan oo wax cunaan rabaan oo haddii soo noqdo wax cunaa isiyaa leeraya saakadan wax baa suugaya andane muslana andane soo dhexgalaya andane wax oo hadda uu karsada ay soo siiyey see kale wax uu soo raadinaa hargii oon shaqada soo hel waa usoo hel haddii usoo waayayna waaba usoo waaybo mar adoo wax usoo hel usoo soo hel iyo mar anas ilaah iisoo saar barakacayaashan ayaa ahaa kuwo muruqooda maali jiray waxaana dusha ay ku qaadi jireen alaabo miisaan culus waxaase iminka dadkii howlahaasi loo qaban jiray ay alaabtooda ku rartaan mootooyinka bajaajka oo sannadihii ugu dambeeyey dalka ku soo badanayay sidoo kale makiinadaha dharka dhaqa ee loo yaqaano khasaaladaha ayaa iyagana saameyn lexadle ku yeeshay nolol maalmeedkii ay raadsan jireen barakacayaashan sida ay sheegayso maryan cali oo aan la kulmay xilli ay ku soo guuldaraysatay noloshii maalinlaha ahayd ee ay saakay u kallahday kaamkaan dhibaatada ka jirto waxa waaye horta nolol xumo waa dad ay aad u hayso oo sa- ay saamaysaa ku nagu jiro Eh, jirooyinna waa jiraan oo naagihii iyo ilmihii wixii dhan waa iska xanuunsan yihiin Eh, awood ay isku daaweeyaan ma laha Eh, maxay dhahaan hooy xumada dadka qaarkiisa oo hooyga ay ku hoynaan hooy jira maaha noloshii waa xunta waa ad- waad arkaysaa hadda saacaas boorish inuu meesha ka karsan yahay oo la cunuu waayo noloshaas ugu noolyaha halkeen allaa og hebel waa xamaalo jirna xamaal ma leh bajaajaa timid oo alaabta iyo macal qofta isku raranayso ya hadda waa baxnaa ciidahaan aadin aadi jirnay oo dhar u dhaqi jirnay baalkoo sanduuqaa la keesta oo dharka dhaqaayo oo qalajinayo anagii yaanoo dhiibanaa marka ba halkaasaa la keenay oo dharka lagu dhaqo waayo oo lagu qalajisanayo yaa ku rabaaday oo baaf wado oo hebelna waxaas wasaqa ka dhigta lagu dhahay hadda waa baxaa markii qadada alaabad malii dhaqaa saasaan ku noolahay aniga hadda kula hadlaayo waa gartay ragga maxay qabtaan ragga ee, horta odaygeena annaka allah u naxariisto ma noolo waxay qabtaan ay aadi karaan maanta ma jiro shaqa male magaaladii meel afka la aadinaya male xamaal male waa sidaasaan iskaga soo horjeednaa dadka ka hadlay dhibaatooyinka kala duwan ee hareeyey barakacayaashan ayaa waxaa ka mid a xuseen axmed dhibaatada kaamka ka jirta waxaa ka mid ah waxbarasho la'aan caafimaad la'aan badar la'aan dhibaato noocaas waa jirto haweenka waxay aadaan dhardhaquw iyo meelahaasay aastaan wax iikay camal ay hayaana ma lahan subaxdii sii loo baa haweenkiyaa la imaadaa raggiina ilmihii baa lagu dhaafaa waxa shaqa ay hayaan ma lahan nolosha waxaa lagu maalayaa labadii kumiga habarta ay keenta haweenkii ilmihii loo- aa loo bidhibiidhayaa ay ku moodmoodaan wax camal oo kale oo lagu haayo malaan magaaladiina shaqla'aan ayaa ka jirto ciyaalkii soo hadda soo qortaagtayna wax camal ay hayaan malaan duurkay hor u galeen ugu dambayntii maryan ayaa xustay xaaladda caafimaad darro ee ka jirta kaamka ay degan tahay iyadoo dowladda iyo hay-adaha samafalkana ka dalbatay in garab istaag dhab ah loo muujiyo cudur waa ka jiraan malaariyaa jirto oo dhilmaayaan ugu dhex cunooysa kaamka xuma wasaqda badan loo biyaha badan le kaneecaa taalo ee, maxay dhahaan dhibaatooyin badanaa jira meeshaan kaneecadii wax- aa- aa- daawadeed beraha isaga daaweyna ma lacag ma haysano dhiiggina iska baarto oo isdaaweyso ma ma awoodno nolosheenayaba qadyaan taagane dugsiyo iskool xaggaan ka keenaynaa dhibaatada aaday u badan tahay dhinaca hooyga waatana jiingadaas dulduleel aan ku- aan ku dhex jiraa oo jajabka ah oo meelaha kasoo gurbiya qashaqubka iyo meelaha daadna maba haystaanba jajabka oo oo qashaqubkayna haysanba afarta qololoo cadcadkana ninkii oo haystaa dhistay anaga ma haysana laakiin ha qashinkaas ii dhisan hal lamyeeroo isku dhegrimoo ku jiraa wax dhulka laga soo gurbiyo waay oo qashaqobyadana kuwi lagu soo daadiyo oo dadka iska soo dhicin iska soo fogeyn waa aan ka kabata aan xirxirtay ayaada waxaan ku codsaynaa inaa gargaar bini'aadinimo noola fidiyo oo guryo noola yeelo oo maxay dhahaa noola xayaat eh, noola fiican noola yeelo shaqa abuur ciyaalka noo lagu sameeyo wiilasha gabdhaha shaqa abuur noo lagu sameeyo waxbarasho noo lagu fidiyo eh, maxay dhahaan meel daaweyn oo gargaar caafimaad noola fidiya rabnaa anaga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa inoo haya
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa dalka cameroon lagu soo gabagabeeyey koobkii qaramada qaaradda africa oo kulinkii ugu dambeeyey ay wada dheeleen dalalka masar iyo senegal xulka senegal ayaa markii ugu horeysay koobkani ku guuleystay kadib markii daqiiqadihii loogu talagalay ciyaarta labada wadan ay bareejo goola la-aana ku dhammaysteen oo rigoorana intii ciyaarta qaybtii hore lagu guda jiray uu ka khasaariyey ciiryahan sadio mani xulka dalkiisa senegal labada kooxood maadaama ay wax goolala iska dhalin waayeen waxaa lagu qasbanaaday in soddon daqiiq dheeraada lagu daro markaasina ay labada kooxood sidoo kale ay goolal iska dhalin waayeen markaasina kooxda kubadda cagta senegal ay rigoorooyin afar iyo labaha guusha ku raacday kooxda senegal ay u ciyaarayeen ciyaaryahanno dhowr ah oo ka kala dheelay horyaalada qaaradda yurub qaarkeed sida p s g horyaalka dalka ingiriiska talyaaniga iyo sidoo kale jarmalka ayaa waxaa rigoorooyinka ka khasaariyey ciyaaryahanka la yidhaahdo bonasar ee naadiga bayn munich u dheela halka kooxda kubadda cagta ee masaaridana ay rigoorooyinka ka khasaariyeen ciyaaryahanada kale ah maxamed cabdulmuncim iyo mohamed lashen ciyaaryahan maxamed saalax oo qaybta dambe ciyaarta goolasha gadaal isku dhigayay ayaan loo baahnayn in wax rigooraa uu tuuro maadaama kooxdiisa masar ay laba ciyaartooy rigoorada ka khasaariyeen sadio mani ayaa ciyaarta rigoorada goolka guusha u dheliyey xulka dalkiisa senegal kadib markii darbo xoogan oo dabadhaafiyey goolwadaha kooxda dalkaasi masar maxamed abulkhabaal oo ciyaarta markaasi loo aqoonsaday inuu ahaa ciyaaryahanka ciyaarta dhowr fursadood oo xulka dalkiisa goolal looga dhalin lahaana badbaadiyey waxaa sidoo kale la xasuusanaya in ciyaaryahankani ee goolka u qabta xulka dalka masar uu wadankiisa soo gaarsiiyey faynalaha kadib markii rigoorooyin ay kulamo kale oo kan kasii horreeyay sida kuara faynalaha iyo samafaynalahuba uu usoo badbaadiyey xulka dalkiisa masar si kastaba haatee kooxda kubadda cagta ee dalka senegal guushan ay gaartay ayaa muhiim u ahayd maadaama markii ugu dambeysay ay final ay timaado ay guuldaro gool iyo waxba kala kulantay xulka dalka algeria sanadkii waxyaabaha kale oo koobka sanadkan lagu xasuusanayo waxaa ka mid ah in sanadkan koobkan ay ka qaybgaleen ilaayo kooxood oo la ballaariyey kooxihii ka qaybgalayey haddaba si aan faahfaahino dheerahada ugu ogaano barnaamijka waxaa la qaadaadhigaya arrinta ibraahim geedo cawaale oo ah weriye degan magaalada london ee dalka ingiriiska kana faalooda arrimaha ciyaaraha waxaan ugu horreyn weydiiyey bal sida uu arko kulanka kooxaha dalka masar iyo senegal dhex martay ee kooxda senegal ay koobkaasi ku hanatay waa mahadsantaha jamaal dabcan ciyaar fiican oo final u qalanta ayaa la ciyaaray inkastoo goladan layska dhalin haddana labada xul waxaa macno u yeelaya labada ciyaartooy kula hogaaminaysay maxamed salaax iyo sadio mani oo dabcan bandhig fiican ka heysta yurub gaar ahaan kooxda liverpool in midkood koobkan uu ku guuleystana macno weyn ay sameyneysay ciyaar fiican ay ciyaareen labada kooxood inkastoo senegal ay wanaagsaneed qaabka weerarka masarna difaacoodu aada u wanaagsanaa horeyaal oo masar inta badan khatar ku ahayd kulamadii ugu dambeeya semifinalka iyo quarterfinalka iyo wareegii lix iyo tobankaba soddon daqiiqa gaaris ciyaarahooda haddana senegal ayaa waktiga caawiyey waana dabcan markoodii ugu horreysay koobkan ay ku guuleystaan senegal oo sanadkii u dambeeyay hadda finalka ay ku guuldaraysteen horena labadii kun iyo labadii ay ku guuldaraysteen muhiimad intee la-eg ay kooxda senegal iyo ciyaartooydooda ay u leedahay inay koobkani hantaan
macno weyn ayay u sameyneysaa sababtoo ah markoodii lix iyo tobanaad ayay koobkan ciyaarayeen weligood kuma aanay guuleysan labadii kun iyo labadii finalka ayaa looga adkaaday cameroon oo weliba siisay ninkaas tababaraha u ah oo xilligaasi kabtan u ahaa generation fiicanna xilligaas uu soo maray alxaaji diof iyo buba badbo diob iyo in xilligaasi nasiib xumo aanay ku guuleysan hadda labadii kun iyo sagaal iyo tobankii finalka liber algeria kaga badisay markan markoodii saddexaad ayay ahayd farxad weyn ay u tahay weliba waxay si gaara u sharfaysaa koobkan ama guushan sadio mani iyo sidoo kale calubali oo difaaca uga ciyaara kabtankan napoli u ciyaaro isagana xidigaha ugu fiican yurub ka mid a in ay qaadaanna waxay u ahayd guul weyn oo senegal o dhan aaday ugu dabaaldegayaan mid ka mid a dalalka ugu fiican africa ayay ahaayeen dhinaca kubadda cagta hase yeeshee aanu koobkan ku guuleysan waxyaabaha sida gaarka loogu xasuusan doono koobkani maxaad nooga sheegi karaysaa
koobkan waxyaabaha lagu xasuusan kara waxaa kamid ah in morocco iyo algeria iyo dabcan xoloolkii fafiicnaa aanay bandhig fiican muujinin sida nigeria oo kale wakti hore ay hareen cameroon martigeliyaasho sidii la filayay si ka wanaagsan ay u ciyaareen burkina faso oo la yaabka ama shooga koobka noqotay oo semifinal ka timid waxyaabahaasuna koobkana markii labaad oo la balaariyo waayo dabcan afar labaatan dal ayaa ka qayb galeen markii hore lix iyo toban ayaa ka qayb geli jireen wa si ayuu uga xiiso badnaa marka loo fiiriyo koobkii ugu dambeeyey sanadihii ugu dambeeyey sanadka hore la qabtay eed oo corona u baaqday sanadkan ayaa la qabtay saalax imaaneyna macno weyn ayay u sameeyeen koobka inkastoo xakiim ziyaad uu ka maqnaa morocco oo xidiga kooxda chelsea oo isagana xidigaha la daawan kara ahaa kaasi waxa uu ahaa ibraahim geedo cawaale oo ah weriye ku sugan waddankaasi ingiriiska gaar ahaan magaalada london isagoo halkaasi jooga ayuu barnaamijka ciyaaraha igala qayb qaadanaya dhegaystayaal intaas ayaana xubintani kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayay wararkii cayaaraha dhegaystayaal barnaamijkeennii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka xamdi rooble
jacaylka dabraya dookhii laxaan jiray doonistiyo go'aanka dareen baa xulaya dubaqayo maanka wadnaha daqalkiisa jacaylka dabraya dookhii laxaan jiray doonistiyo go'aanka doodaadu kulushaxay qalbiga dugsanaya weli dabubtaada inkastooy daran tahay doodaadu kulushaxay qalbiga dugsanaya weli dabubtaada dunka hoose hoose weeye oo halkaad dhawaysana dunka hoose hoose weeye ha ku dhaafin daydada halkaad dhawaysanaa dunka hoose hoose weeye oo halkaad dhawaysana dunka hoose hoose weeye ha ku dhaafin daydada durdurada nafti la doog dhabanaysay daayihii ku doorta daway xigsanaya daymada araggaaga dambaana xakamaysay durdurada nafti la doog dhabanaysay soy diran tahay laabtu ku dhagan tahay niyaddah dalbanaysa inay dhaxalkaaga joogto inkastooy diran tahay laabtu ku dhagan tahay niyadda dalbanaysa inay dhaxalkaaga joogto dunka hoose hoose weeye oo halkaad dhawaysana dunka hoose hoose weeye ha ku dhaafin daydada halkaad dhawaysanaa dunka hoose hoose weeye oo halkaad dhawaysana dunka hoose hoose weeye ha ku
This is VOA News. Via remote, I'm Joe Palca. The wife of jailed Kremlin critic Alexei Navalny